toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdalla sheekh maxamuud oo ah madaxa xiriirka dibadda ee sharikadda hormuud kusoo dhowo barnaamijka cabdalla ridwan waad mahadsan tahay guud ahaana v o eda waa mahadsantihiin dhowaan waxaad ka mid ahaydeen dadkii soomaaliyeed gaar ahaan sharikadiina waxaa la guddoonsiiyey abaalmarin ay ka heshay ururka somalia international award siduu yahay dareenkiina maxaad se is leedahay waa ku mutaysateen abaalmarintaas
run ahaantii waxaan isleeyahay dareenkeenu aad iyo aad u wanaagsan yahay waa mide soomaalida inay isku dhiirageliyaan waxa wanaagsan ay qabteen hadday ahaato heerka shakhsi ama hadday ahaato heerka maxaa lahaa mujtamaca guud ahaan kuma badnayn dhaqan aada usii jira mu ahayn marka wiilal layla ah oo genereshkii ama jiilka dambe soo kacay ee duqurbaha ku badan ayaa isxilqaamay iyagoo isxilqaamay marka waxay isku afkarteen waxay isku afkarkeen in ay sameeyaan maxaa lahaa abaalmarin sanadkiiba mar dhacda oo la dhaho international somali awards wiilashana waa a t m y tiyo oo socota af sanadkiili afraad waxaa marka jirto oo iyadana aan isleynahay waa ku muutaysanay su-aasha qaybteeda labaad ayaa ah inaan nahay shirkad u soo adeegaysa ummadda soomaaliyeed ku dhawaad labaatankii sana lasoo dhaafay ahna shirkadda ugu shaqo abuurka badan soomaalida shirkadaha ka jira ah shirkadda ugu sadaqada badan markii sadaqada loo eego inta qofooda aan gacanteenu gaarto ilaahay noo barakeeyo iyo tan ah shaqada ugu ballaaran iyo saameynta ugu ballaaran aan ummadda noloshooda ku leenaha waxyaabaha aada bulshada u qabataan ee la taaban kara maxaa ka mid ah ridwan haddaan tusaale kaaga soo qaato markii aan laga soo tago soddonkaas kun ee sida tooska ama si dadban u shaqaalaysan shirkadaheena iyo portfolioska la xiriira waxaa noo dheer ilaa iyo laba iyo toban kun qof oo soomaali ah oo xoolahooda ku darsaday maalgelinta shirkadda hormuud telecom soomaaliya afarteeda geesay joogaan soomaaliya banaankeeday joogaan waxaa ka mid a tusaale ahaan hal kun oo soomaali ah oo qurba joogaha ka mid a oo sababihii aan ingiriiskan hadda u imaana ka mid aan la kulanno
marka waa dadka saamileyda ka wadaa saamileyda waay laba iyo tobankaas kunkay ka mid yihiin waxaa jirto kaleeto ilaa iyo saddex boqol oo kun oo qofood ay sii saameynayso markii fanfami haddaa xusi karta soomaaliya waabaa jirtay hal sida dhaqankuba ahaaya hal qof baa cidda u shaqeynaya ilaa iyo intaasoo famil ay halkaas qof ku xiran marka waa qiyaasi kartaa marka meeqo qofaa halkii qofoo shaqaala kusii xiran marka taas waa taas waay saameyntaas noocaas talabaad waxaa waaye waxaan leenahay hay-ad dhan oo u taagan tabarucaadka oo aan sameynay sadaqada aan ugu talagalna ummadda soomaaliya waxaa la dhahaa hormuud telecom foundation waxay gacanta ku haysaa iskoolka keliya soomaaliya ku yaala ee noolayaasha lahaa alnuur waxay haysaa oo gacanta ku haysaa dabdamiska ugu shaqada badan run ahaantii magaalada muqdisho ilaa goorna marka hay-adan ay shaqaynaysay hay-adan hormuud telecom foundation waxay shaqaynaysay ilaa iyo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii laakiin macnaheeda ma ahan inaan markaas aynu bilownay inaan ummadda aan sadaqada aan ugu tabarucno horeba way u jirtay laakiin in la nidaamiyo oo institution laga dhigo oo yani habkii habshaqeedkeedii dib loo habeeyo unbaa bilaabatay labada laakiin dhaqan ahaanba shirkadan hormuud telecom maalinta ay shaqo bilaaday sanadkii labada kun iyo labadii ayay meel u dhigtay iskuna afgarteen in wixii ka soo baxa shirkadan qayb ka mid ah in ummadda dib loogu celiyo weligoodna saas ku shaqeynayeen waaya cabdalla laakiin dad fara badan oo soomaali ah waxay aaminsan yihiin in gacantii loo baahnaa aydaan ka geysanin mararka qaarkood abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee bulshada soo wajaha arrintaas ma qabtaan run ahaantii bini aadanka ilaahay uuntunbaa deeqa anugu shirkadaan nahay lamana mana la inkiri karo haddii alla kuran yahay lama inkiri karo in shirkadaan ay tahay shirkad saan horeba kugu sheegay saamiley ah saami lacag isku darsaday sanadka dhammaadkiisa faa'idaa nagala rabaa oo dadkii lacagta ku darsada faa'iidada doonayaan misana saasay tahay qoondaa loo sameeyey in ummadda lacagtaas qaar ka mida dib loogu celiyo qoondadaasi marka haddaad si kasta u badisid ogow annaga ma dabooli karna baahidii soomaalida dhan laakiin qaybtii nooga soo aaday tabarteena ayaan dabooli karnaa marka dhowr shirkadooda kaleeto in shaqa abuurka la badiyo marka waan dhihi karnaa baahida way jirtaa laakiin baahideenna waxay inta badan u badan tahay midda emergencyga ah midda sooboodka ah ama fatahaadda ha ahaato ama ha ahaato abaaraha ama ha ahaato qof dhibaataysan caafimaad ahaan waxyaabaha emergencyga bis hadda ay inta badan aan la tacaalnaa waayahay haddii su-aal kale aan ku weydiiyo dad badan waxaa laga yaabaa inay u arkaan internetkiina iyo taleefanadiina in qiimahooda uu aada u sarreeyo dadkana waxaa suuragala intooda badan inay tabar yar yihiin marka ma isku daydaan in macaamiishiina aad siisaan adeegyo ay ka bixi karaan marxaladan adag ee soomaaliya ay ku jirto marka laga hadlayo dhanka macaamiisha iyo adeegyadeenna waxaan isleeyahay idaacadaha reer galbeedka ee aada ku nooshihiin ayaa inta ugu badanba soo qaata inaan nahay wadanka ugu raqiisan yahay ku hadalka ama isgaarsiinta ugu raqiisan adduunka intaasaan laga hadlaya waxyaabaha soomaliya caan ku noqotay ka mid aheyd waxaana asal u ah shirkadda hormuud telecom saasoo jirto internetku waa uma gaarsiisna soomaaliya sidii la doonayay boqolkiiba toban boqol shan ton qofood boqolkiiba shan toban ayaa hadda la dhahaa acceska amaba helitaanka internetka way heleen inkastoo dood laga doodi karo aniga aaminsan inay ka badan tahay misena shirkadaha ugu raqiisanaa nahay haddii markaa fiber optic cables fara badan ay imaadaan wadanka way sii raqiisi doonaa oo waxyaabaha oo yani jumla ahaan ay kusoo gaaraan wadankii waa mid ta labaad wadanka dariska aan nahay maanta ee kenya ayaad nala barbar ayaad nala barbar dhigi kartaan oo tartan yani maskaxda qofka u geli karaa waxay isticmaalaan lacagtan oo embesada la yidhaahdo anagana waxaan isticmaalnaa e v c waa lacagta oo mobeilka marta waa wadankaasiito inaad la socotid moogiye ugu faraha badanna way ka samaysaa shirkadda safaricom embesay ka samaysaa waayo waxay lacag ku soo rogtay shilin kasta oo la diraayo lacag annaga bedelkeeda maxaa waaya waan lacag la-aan ummaddan ugu deeqanay waxaan u aragna inay tahay bulshada soomaaliyeed ugu naxariisan arrinta kenya iyo lacagaheeda ka sokow muddooyinkan dambe waxaad aada uga cabanayseen in xarumo aad ku leedihiin meelo aan ka fogeyn xadka soomaaliya iyo kenya dhibaatooyin ay idiin geystaan milatariga kenya arrimahaas maxaa ka cusub ilaa hadda waxaan dadweynaha soomaalida dhegeysanaa aan la wadaagi karnaa waxay tahay waxa aanu markasta ku naaloono aan aaminsanaha soomaaliya ay ka nooshaha dadka dibadda jooga qurba joogta waayo codkooda yacni ay nala gurmadaan marka ma aha keliya sida lagu yaqaano waqtiyada abaaraha eh waqtiyaha xitaa colaadahaba run ahaantii hadda dowladda waddanka jirto dowladda way namatalaysaa oo yani way dareensan tahay dhibaatooyinka ka jira xuduudaha ilaa kooiyo toban xarumood ayaa la burburiyey baaritaan wuu socdaa dadkii nooga aqoonta roonaa ee xagga amniga la xiriira ayaa gacanta ku haya waxaan aaminsannahay dowladda soomaaliyeed iyagoo dowlad ilaa iyo dowlad iskula xisaabtamaya inay la xisaabtami doonaan soomaalida yani wadamada jaarka ah iyo waxa ay ka sameynayaan waddanka gudihiisa iyadoo aan marnaba la iloobeyn yani ganacsada soomaaliyeed waa dadka ugu badan ummadda shaqaalaysiiya marka haddii ganacsiga lagu adkeeyo xaaladdii ay ku adkaan lahaayeen ee amnigooda uu sii adkaado shaqala-aantan way sii baahaysaa wixiina farihi ka baxayaan waayah idinka iyo dowladda soomaaliya siduu yahay xiriirkiina maadaama aad ka mid tihiin sharikadaha gaarka loo leeyahay waxyaaba fara badan oo ay ahayd inay dowladdu qabataa qabataan siduu yahay marka xiriirka hormuud iyo ka dhexeeya dowladda soomaaliya laga soo bilaabo dowladdii burburtay ee maxamed siyaad barre allah naxariiste ilaa i hadda intaasoo dowladaha ayaa ayaa isku soo dada xigsatay shirkaduhu ganacsiga guuda soomaaliya intaas ma istaagsanaan wuu jiray waxaa lagu qasban yahay haddaa ganacsato aad taha soomaaliya aad joogtid in aad dowlad kastoo jirta aad xiriir wanaagsan iyo macaamil wanaagsan aad la yeelato waana la leenaha waana midda na soo gaarsiisay ilaa iyo halkan waayah ugu dambeyn marka laga hadlayo shaqo abuurka gaar ahaan shaqooyinka yaryar iyo kobcinta ganacsiga kookooban ee laga yaabo in dad fara badan ay ka faa'iidi karaan qorshaha ma ku darsataan inaad dhinacaas maalgelin samaysaan oo aada caawisaan dadka soomaaliyeed waa su-aal wanaagsan horta waxaa qof kasta oo shirkadaheena hormuud telecom iyo shirkadaha la mataanaha ah mataanaha waxaan ka wadaa shirkadaha ka hoos dhasha waxaa kamid salaam bank waxaa kamid shirkadda dhismaha bruj oo dhista dhismaha samaysa waxaa kamid shirkada oo aan saami ku leenahay wax korontada ah intaasoo shirkado iyo shaqo abuurkaas la sameeyey hal shay ayaa asal u ah in ummadda soomaaliyeed ay ka muraafacada lacagteena oo aan wadan dibadda aan la maalgelin gudihii la maalgeliyo waxaa kaloo haddaan si toos u abaaro su-aashaadii ka dhasha shirkadan salaam bank oo ah bankigii ugu horeeyey ee maxaa lahaa oo commercial bank soomaliya laga sameeyo ama private loo sameeyo waxaa ka dhashay in aanu taakulayno dadka doonaya inay maalgashi sameeyaan wadanka ha ahaadaana kuwa hoose oo awoodooda ay hooseyso ama ha ahaata kuwa qarashka ay isticmaalaan dhexdhexaadka uu yahay ama kuwa uga sareeya intaba waa maalgelin ah lakiin waxay ku xiran tahay dabcan sidii oo qof shuruudihii bankiga u dhigay sida caalamkaba ka jirta oo qofkaas uga soo baxo waana lagu faa'iiday oo haddaad maqashay xaafad dhan oo layihahda daarusalaam soo maqan oo magaalada muqdisho banaankeeda ah intaasoo afar kuna guri laga dhisay intaasoo guryo ayaa magaalada gudaheeda laga dhisay oo ka dhashay mashruucyadan intaasoo soomaali ahna microfinance iyo waxay qaateen deymo yaryar oo xalaal ah ay qaateen oo ay danahooda ganacsi ay ku fushadaan
aada iyo aad baa umahadsan tahay cabdalla adaa mudan redwan waana mahadsantiin guud ahaan haddaad tihiin bahda v o eeda toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanaya cabdalla sheekh maxamuud oo ah madaxa xiriirka dibadda ee sharikadda hormuud inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo